halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo boggan internetka ee v o a somaali com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatana afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay tobankii iyo barkii habeennimo waa subax arbacaa lix iyo labaatanka bisha nofembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamtay doorashooyinkii ka dhacay jubbaland
golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka konton iyo shanaad iyo qodobka konton iyo lixaad ee sharci lambar labaatan iyo afar ee soo baxay
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo bogaadiyey madaxweynaha cusub ee somalilan islamarkaasna sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay dibu bilaabista wadahadalladii kala dhexeeyey somalilan qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida golaha amniga ee israa'iila ayaa isu diyaarinayay inay go'aan ka qaataan inay aqbalaan xabad joojin la soo jeediyey oo ku aadan dagaalka ay kula jiraan kooxda xisbullah sidaasina waxaa shalayta sheegay sarkaal iyadoo aqalka cad uu ku dhawaaqay in uu rumaysan yahay in uu dhow yahay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka lubnan maraykanka midooda yurub iyo qaramada midoobay ayaa dhammaantood maalmihii u dambeeyey waxa ay wadeen dadaallo lagu joojinayo colaadda dabada dheeraatay ee u dhexaysa israa'iil iyo xisbullah taasi oo bilaabatay dhammaadkii bishii sebtembar iyadoo wada hadalka xabad joojinta uu sii xoogeysanayo ayaa wasaaradda caafimaadka ee lubnaan waxa ay sheegtay in duqeynaha israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan kow iyo soddon qof isniintii kuwaasi oo badi lagu dilay dhanka koonfureed sarkaal israa'iila oo magaciisa aan la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee a f p waxa uu sheegay in golaha amniga israa'iil go'aan ka gaari doono fiidnimada talaadadaa heshiiska xabajoojinta saraakiisha militariga ee libiya ayaa sheegay isniintii inay qabqabteen boqolaal tahriibayaal ah oo marayay saxaraha baaxadda leh ee dalkaasi kuwaasi oo rajeynayay in ay ugu dambeyn ay ka gudbaan badda mediteraneanka si markaasi ay u helaan nolol dhaanta toodii hore oo ay uga helaan yurub guutada afar boqol afartan iyo afar waa koox maleeshiya ah oo awood badan leh oo iyadu ka howl shaqaysa ciidamada libiya ayaa bayaan ay soo saarta waxay ku sheegtay in taliyayaasha ilaalada ay qabteen in ka badan saddex boqol oo tahriibayaal ah ayna u gudbiyeen maamulka qoraal ay kooxdu soo dhigtay baraha bulshada ee facebook ah ayaa waxa ay ku cambaaraysay tahriibka iyo ka ganacsiga sharci darrada ah ee dadka waxaana ay sheegtay in ilaaladoodu ay sii wadi doonaan dadaalada lagu joojinayo laguna xanibayo wadooyinka iyo marinada tahriibka kooxda ayaa waxay soo bandhigtay sawiro dayax gacmeed ee saxaraha iyo sawirada dad iyagu u muuqday tahriibayaal safaf fadhiya oo ay hor fadhiyaan mintidiin hubaysan oo wejiga duubtay qabqabashadaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ku soo beegantay iyadoo libiya ay weli tahay meesha koowaad ee ay ka dhoofaan ragga haweenka iyo caruurta iyagu ka imaanaya bariga dhexe iyo afrika iyagoo doonaya inay gaaraan yurub ku dhowaad soddon iyo siddeed kun oo qof ayaa gaaray dalalka talyaaniga iyo malt oo ka yimid libiya sannadkan sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r warkiina dhegeystayaal waa naga intaas dowladda soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamtay doorashadii ka dhacday shalay magaalada kismaayo taasi oo mar kaleeto dib loogu doortay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo kuwii ka horreeyeyba go-aankan dowladda ayaa waxa uu ka soo baxay shir xalayto magaalada muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay kismaayo ee uu qabtay maamulka jubbaland golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baalmarsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay kismaayo sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo akhriyey qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa caawa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo deg dega oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiire oo ku saabsan jubbaland qodobka koowaad sharciyad la-aanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee jubbaland o golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka konton iyo shanaad iyo qodobka konton iyo lixaad ee sharci lamber labaatan iyo afar ee soo baxay kow iyo soddonkii maarso laba kun labaatan iyo afar kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya labo golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lamber labaatan iyo afar ee soo baxay soddon iyo koodii maarso kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ba magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland ta hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si deg deg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada islamarkaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd axmed maxamed islaam axmed madoobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada kismaayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
shirkii sanadlaha ee macadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee ka socda magaalada jabuuti ayaa maanta galay maalintiisii labaad shalay oo uu shirku furmay ayaa madaxdii ka hadashay shirka waxaa ku jiray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray waryaheena ramadaan muuse wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa tilmaamay inay dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay wadahadaladii dib ula bilowdo somalilan maadaama madaxweyne iyo xukuumad cusub ay ku guulaysteen talada sidaasi darteedna ay rajo weyn ku qabaan hoggaankan la doortay isagoo dhinac kalena u hambeliyey madaxweynaha wakhtiga uu ka dhammaaday ee somalilan qaabka sharafta leh uu maamulay doorashadii iyo natiijadeedii waxaa runtii horumarro waaweyn ayaa dhacay jallenges badanna waa jira oo gobolka ka jira iyadoo jallengegaasi jirto ayaa loo dhaqaaqay dhanka wanaagga soomaalidu rijamaday degan tahay waxaana rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo walaalaheen somalilan waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo yacni guusha weyn ee dhacday iyo horumarka ay ku tallaabsadeen oo aan rajaynayno dawo inay u noqoto dhibaato weyn oo soo socotay ama dhibaato weyn oo dhexda loo fadhiyey inay dawo u noqoto ayaan rajaynaynaa isbeddelka ka dhacay halkan waxaanan runtii xaaji muuse u rajaynayaa oday soomaaliyeed wax weyn oo layslahaa way dhici doonaan maysan dhicin doorasho ayuu qabtay duruufo badan ayadoo ku xeeran yihiin qaylo badan ka daba yeerayso waana runtii waa laga guulaystay oo raggii ay aadka isku hayeen baa ka guulaystay isla markaasi dib umuusan noqon waa uu aqbalay natiijadii waana hambaliyeeyey iyadaasaa xaaji muuse lagu sacbinayaayoo lagu bogaadinaya ragga odayaashaayo hadda yimid runtii wax weyn rajo badan baa lagu xidhaya wax weyn baa dushooda saaran oo ummadda soomaaliyeed iyo rijanka geeska africa oo dhan uu ka rajaynayaa inay boogihii iyo wixii jiray iyo wixii laysku soo gudbayay inay xalliyaan in mushkiladda gudaha la xalliyo in sanadkii hore desembar halkan baan u fadhinnay wadahadal uu martideeda iyo gogasheeda dhigay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle qodobo waaweyn baa runtii laysku waafaqay laakiin nasiib darro maalme kadib meesha ay wixii ka baxeen iyo waxay rijinkoo dhan siyaasaddiisii iyo jihadii uu socdoo dhan beddelay ayaa dhacay oo raggii wadahadalka halkaan aan kula galnay ay sameeyeen waxaan rajaynaynaa oo dowladda soomaaliya ay diyaaru tahay in wadahadalkii meeshii uu ka sii socdo oo lagu heshiiyo dalkan iyo dadkiisaba waxdani ugu jirto wax ka weyn midnimo iyo wadajirna ma jiraan dhinac kale mas-uuliyiinta maxadka heritage ayaa uga mahad celiyey dowladda jabuuti bangiyada soomaaliyeed iyo cid kaste oo taageero dhaqaale ku gacan qabatay kharashka ku baxa howlaha macadka cabdikariim jaamac oo ka mida mas-uuliyiinta maxadka heritage ayaa xusay muhiimadda gaarkae arrintaasi ay u leedahay waxaan rabaa inaan runtii si goodii ugu mahad celinno taageerayaasha machadka soomaalida ah dowladda jabuuti bangiyada ay ka mid yihiin salaam bank premier bank dahabshiil my bank som bank astan television oo sanadkan daboolay boqolkiiba siddeetan iyo lix kharashka ku baxaya shirka arrinkaasi aad uu muhiim noogu yahay sidoo kale cabdalle riiraash oo ka mida madaxda bangiga soomaaliyeed ee salaam african bank ayaa ii sheegay sida gaarkii ay u daneeyaan mar kaste kubcinta howlaha cilmi baadhista shirka waa shararkii sanadlaha ee lagu qabanayo markii toddobaad jabuuti waxaana uu yahay dee in aqoonyahankii afka soomaaliga ku hadlayay laysku keeno iyagoo ka wada hadlayaa wixii kolba umuur taagan sanadkan kolley waxaa laga hadli doonaa xoojinta nabadgelyada regionka iyo sidaas oo sanadkan wuxuu kaga duunaan karaa sanadka kale inuu inay qadiyadihii soomaalida haysatay laga gudbayo la tegaya regionka shirkanna dee mar walba waxaa fidiya oo gacan weyn ka geysta madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti anaka ahaan salaam africa bank waxaa mar walba naga go-aan in aan xoojino aqoonyahanka si loo helo horumar waara haddaa horumar waara la helana waxaa la gaadhaya baraale dhinaca dhaqaalaha annaguna waxaan hadafkayu yahay inaan ummadda iyo ummadda afka soomaaliga ah ka taageerno amba aan u bandhigno ekonomiga amba dhaqaalaha aan xoojino daana salaam african bank marblow waxaan aan hormuud ka nahay inaan mashaariicda sana iyo barnaamijyada sana aan gacan ka geysano gacan weyn oo aan ka soo qayb galno aan dhiirigelino aqoonyahanka iyo iyo hawshaas rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
allaha u naxariistee waxaa talaadadii shalay lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee gobolka virginia maxamed saalax sayid axmed oo ka mid ahaa jenaraaladii dowladdii hore ee soomaaliya marxuumka ayaa isniintii geeriyooday nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa geeridiisa waxa uu ka waraystay danjire cabdulaahi axmed cadow oo ay muddo isyaqiineen waxaana uu ku nool yahay danjire cabdulaahi axmed cadow gobolka virginia ee dalkan maraykanka janaal maxamed saalax allah u naxariisto allah u naxariisto wuxuu shalay uu geeriyooday maaragtay muxuu ahaa maanta duurkii baa la aasay wuxuu ku dhintay gobolkan virginia dalka maraykanka maraykanka oo virginia ku dhintay maraykanka marka ma sanadihii ugu dambeeyey ma virginia deganaa mise mar dhow ayuu yimi
muddo muddo wuxuu deganaa maaragtay maraykan buu deganaa marba meelka deganaa laakiin wax badan wuxuu taga jiray maaragtay soomaaliya oo maadaama uu ahaa jenaraal aada loo yaqaano maaragtay asaga iyo nimanka wada nool oo jenaraal ah ayaa maaragtay muxuu ahaa aan ku kulmi jirnay muxuu ahaa muqdisho soomaaliya bas ku kulmi jirnay marka waxa weeye maaragtay nin aad qiimo dhow xagga militariga iyo soomaaliya kulli waa la yaqaanaa magacaas marka la maqlo kulliba yani waa north america soomaaliya wadamo kale waa la garanayaa waaya marka maxaa lagu xusuustaa jananka allah u naxariiste
adeer waxaa lagu xusuustaa jananka waxa weeye janaradii soomaaliya ugu qiimo badnaa ayuu ka mid ahaa yani aada iyo aad nimankii maaragtay soo soo soo halgamay soo halgamay ayuu ku jiray maaragtay muxuu ahaa ani markaan isbaranay wuxuu ahaa markaas wuxuu ahaa corneel buu ahaa markaas markaan markaa aniga soomaaliya joogay asagana maaragtay beydhawaa laga soo bedelay markaasaan isbaranay oo hade un wasaan saan hadda u sheegayay xaaskayga ayay maaragtay waxaa ahayn qaraabo ahaayeen maaragtay xagga hooyada iyo qaraabo ka ahaayeen marka wuxuu ahaa nin aad adeer caan buu ahaa janaal maxamed saalax allah u naxariisto waay marka si gaar ah maadaama isku taqaaneen adiga maxaa maxaa ku xasuusataa aniga waxaan ku xusuustaa horta waa waa wuu kafti waa kafti badnaa nin furfuran buu ahaa nina xirana ma ahayn waa kaftan badnaa marka muxuu ahaa inta hadda soomaaliya mara joogay aniga waa waa waa waa iimi waa isaragnay marka iyo janaro kaloo hadda maaragtay qaar maraykan jooga qaar maaragtay kulli hadda maraykan wada joogan janaradii soomaaliya intooda badan marka anigoo maaragtay ku hadlaya magaca familigayga maaragtay muxuu ahaa waxaan u tacsiyeynayaa muxuu ahaa qoyskii uu ka geerooday janaal maxamed saalax sida marwade maaragtay uu ka dhintay iyo owlaaddii uu dhalay oo iyagana jiraan iyo qaraabada intooda badan oo badan maraykan iyo jirta barbar yaan u tacsiinaya
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa danjira cabdulaahi axmed cadow oo ku nool gobolka virginia dalkan maraykanka oo wariyaheenaa nuur xasan nuur nuur bukhaari uga warramayey geerida allah u naxariistee maxamed saalax sayid axmed halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington dowladda iiraan waxa ay sheegtay in toddobaadkan wadaxaajood ku saabsan barnaamijkada nukleerka ah ay la furayso waddamada faransiiska jarmalka iyo britain haddaba maxaa iminka keenay in tehran ay ku dhawaaqdo wadaxaajoodkan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london looga soo diray wariyaheenna v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil kulankan oo loo qorsheeyey inuu qabsoomo jimcahan fooda inagu soo haya waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan afhayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa sheegay in arrimaha ay ka mid yihiin gobolka iyo caalamka oo ay ku jiraan falastiin iyo lubnaan iyo weliba mashruuca nukliyeerka iiraan lagaga wada xaajoon doono kulankaasi hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka ayaa soo saartay qaraar ay iiraan ku cambaaraynayso waxa ay ugu yeedhay wada shaqayn la-aan saddexdan dal oo ay wakiiladoodu la kulmi doonaan madaxda iiraan ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyey qaraarkaasi sagaal iyo toban dal oo ka mid ah shan iyo soddonka wadan ee xubnaha ka ah ururkan ayaa u codeeyay in iiraan la cambaareeyo tan ayaa waxay badankeedu ahayd oo keliya waraabe ujaag halka ay laba iyo toban dal ka aamuseen ruushka shiinaha iyo dalka afrika ku yaala ee burkina faso ayaa ka codeeyey qaraarkaasi codaynta khamiistii ayaa noqonaysa markii saddexaad ee hay-adda qaramada midoobay ay qaado tallaabadan oo kale tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatankii arrinkan ayaa imanaya kadib markii xaaladdu cirka isku shareertay ee barnaamijka nukliyeerka iiraan dadka diidan barnaamijkan ayaa aaminsan inay tahraan doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah laakiin iiraan marar badan ayay ka hortimi sheegashadaasi waxaa kale oo laga cabsi qabaa in madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump inuu xiisada uga sii daro haddaba waa maxay sababta ay iminka wadamadani ula kulmayaan iiraan su-aashaasi ayaan weydiiyey dr cabdiweli maxamuud guray oo ah falanqeeyo degan magaaladan london waxaan sidan ula soconnaba shirkan ujeedadiisu tahay ama wadahadallada newclarka oo ay yeelanayaan ay yeesheen faransiiska iyo jarmalka iyo u k wax badan baa waxaad moodaa arrintan hore inay usoo taxnayd barnaamijku tan kuma salaysnayna waad la socotaa xilli hore ayaa arrintaanu maaragtay taagnayd haddaba sidaynu marka aynu la soconno arrimahan jira maanta waynu la soconnaayo waxaa ka socda dagaallo fara badan baa waxay ka socdaan bariga dhexe geopolitical iyo wax fara badan oo isbedellaabaa muuqda oo dagaal arrimahan ay ku salaysan tahay iiraan iyo marxaladda eedayntii dhoweyd oo ay ku eedaysay quwadda caalamiga ee nuclearku iiraan in ay wax sii maaragtay qaabaysay hadda iiraanna ay ka hadashay dhowr arrimoodna ay uga hadashay iyagoo waa mar ka hadlahaya inaysan u dulqaadan karin waddamada yurubna uga digtay canaanta i e e aynaysan macquul ahayn aysan u dulqaadan karinna waxa kala badan oo kale fogaashahana ay keenayso waxa ay kaloo kala hadleen xayiraadda faraha badan oo lagu soo rogay maraakiibta iiraan oo adduunka isugu gooshaysay waxayna beeniyeen inaysan waxba yaraata hub ah oo ay u diraan aysan jirin ruushka ama gantaallo ah sidaasoo kale aynu la soconnaayo waxaa jira arrimahan taaganaha oo maragka lubnaan waxaa ka socda dagaalka aynu la soconno iyo dhinacaas iyo balestine waxaad moodaa inay influence badan ku leedahay iiraan wadamada faraha badanna ay xiiseynayaan sida faransiiska oo aad iyo aad u taabacsan lubnaan iyo siyaasadahan jira oo maraykan dhimasho iyo dhaawac iyo dagaaladan taaganaha oo bariga dhexe yaa waxaad moodaa in ay marka ujeedadoodu tahay in ay bal arrimahaasna in laga wada hadlo jimcihii iiraan waxay ku dhawaaqday habeyn taxane ah oo cusub oo horumarsan dhinaca tiknolojiyada sifayska yuraniumka tayeysan ee gaasta behros khamal vandi oo ah afhayeenka hay-adda tamarta atomiga ee iiraan ayaa u sheegay t v-ga qaranka dalkaasi in ay si weyn u kordhin doonaan awoodda kobcinta iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee mashiinada horumarsan marka uu donald trump yimaado xafiiska sanadka cusub maxaa laga fili karaa inuu ka yeelo barnaamijka nukliyeerka iiraan waa kan mar kale dor cabdiweli maxamuud guray haddii uu xilka yimaado madaxweynaha trump runtii waxaa muuqataa wax badan baad waxaad moodaa in ay daba socdaan doorashada madaxweynaha haddii aad fiiriso madaxweynuhu taariikhdii hore oo dhinaca iiraan haddii aynu ka soo qaadno taariikhdii hore oo iiraan iyo marxaladihii jiray waa dareemi kadhaayo dee waxaad arrimahan hadda maanta socda d toobiga aanu uga hadlayna qayb ayuu ka ahaa joojinteeda iyo cunaqabataynteeda haddana waxaad moodaa waynu la soconnaay dadku waxaysan aad u fahamsanayn in bolosiga ay ku jidho siyaasadda maraykanku in ay national security ay qayb ka tahay ilaalinta israa'iil marka waxaad moodaa maadaama ay jidho cadaawad iyo dagaal hadda ka socda dhinacaas inuu madaxweynaha maraykanku uu goostay xataa dad fara badan oo dadkii xagjirka ahaa ah marka loo fiiriyo dowladda maraykanka oo ku qaabaysnaa wadamada ama iiraan ama wadamada bariga dhexe yaad waxaad moodaaba inuu boosaskii ku soo guray marka waxaa laysleeyahay kolle kama marna in xaalad adag uu ka qaadan doono dhinaca kale inkasta oo ay ku dhawaaqday tayeynta barnaamijkeeda iiraan haddana waxay sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caalamiga ee quwadaha nukliyeerka xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka britain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f p in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed si aanu uga hortagno bay sheegeen iiraan inay samaysato hubka nukliyeerka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii iiraan waxa ay heshiisa la gashay wadamada la sheegay inay quwadda leeyihiin oo uu maraykanku ku jiro si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka sababo la xidhiira walaac laga qabo in wadankaasi uu samaysan karo hub nukliyeer ah laakiin sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii intii lagu jiray xilligii ugu horeeyey ee madaxweyne donald trump maraykanka ayaa ka baxay heshiiska oo cunaqabatayn kusoo rogay iiraan tallaabadaas oo xiisad ka dhex abuurtay washington iyo tehraan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatana ku soo dhowaada heestan
jacayliga dawaynba si xuni darbeeyay deegtu iga fuulayo waanigan dakaame jacayliga dawaynba si xuni darbeeyayo deegtu iga fuulayo waanigan dakaame sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan wayni qaban isku kay dabooshe anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan way qaban isku kay dabooshe doqonniimadeydii markaan dabiin ka soo galay doqonniimadeydii markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaa diblayse
heestaasi duufaan uu qaadayay cabdi xasan dege dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddani saaka iyo caalamka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa ayuu nabadgeliyo
wandaydayaa madaalo wandaydayaa madanqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade haddii la daayaco dulli kama fogaatee dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareertee